galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis todobayotobanka disembar sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobadaad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a waraysaanu la yeelanay gabar soomaaliyeed oo noqotay qofkii ugu horreeyey ee tallaalka covid sagaal iyo toban la siiyo gobolka albeerta ee dalka kanada wax yar waa iska naxay because ma umaleeya inaan qofka ugu hore noqonayo waa iska shaqadeyda yano shaqadeyda waaye inaan dadkan la shaqeeyo inaan dadka jirin la shaqeeyo so markay ii sheegeen vaccinka hele xitaa waxaan dhahay wax caadi waaye so markay ay dhaheen qofka ugu hore aa noqonaysaa waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oon toddobaadkan ku eegeyno cadaadiska dowladda shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku dhaqan dalkaas waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka china waa dad ka dhaqan iyo diinba duwan asal ahaanna ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka chinaha gobolka ay ku nool yihiin ee shanjan wuxuu ku soo duulay dalka china inuu qabtado
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo ay noo akhriso sahre ciidla nuur
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday weerar dhinaca internetka oo lala beegsanayo shabakadaha internetka ee hay-adaha dowladda si macluumaadka ku kaydsan loogu dhaco weerarada dhinaca kombyuutarada oo lagu tilmaamay kuwo xoog badan islamarkaana weli socda ayaa la filayaa in laga soo qaaday gudaha dalka ruushka wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga ee dalkan maraykanka ayaa laga soo sheegayaa in iimaylo tiro badan oo laga shakisan yahay ay kusoo qulqulayaan maalmihii lasoo dhaafay hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i iyo hay-adaha kale ee sirdoonka iyo ammaanka internetka ayaa iska kaashanaya baadhitaanka weeraradan lagu soo qaaday macluumaadka ku kaydsan kombyuutarada hay-adaha dalkan maraykanka la taliyaha ammaanka qaranka ee aqalka cad robert o'brien ayaa isaguna soo gaabiyey socdaal uu ku joogay qaaradda yurub si madaxda kale uu ugala xaajoodo weerarada dhinaca internetka ee maraykanka lagu soo qaaday dalka jamhuuriyadda jek ayuu ka socdaa olole dhammaan dadweynaha dalkaasi lagaga baadhaya xanuunka coronavirus si dadka marka la baadho loogu bilaabo tallaalka fayraska corona wasiirka caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay in la sameeyey in ka badan boqol iyo toddobaatan goobood oo dalka oo dhan lagu baahiyey oo dadka lagu baadhayo wasiirka caafimaadku wuxuu sheegay in tirada dadka ay ugu tala galeen inay maalintii baadhaan oo qiyaas ahaan ah lixdan kun oo qof ay sidii loogu talagalay u socoto dalka jek republic oo tirada dadka ku nool lagu qiyaasay ku dhowaad koob iyo toban milyan oo qof ayaa la sheegay in bilihii lasoo dhaafay ee oktoobar iyo noofembar ay xanuunka covid sagaal iyo toban u dhinteen ku dhowaad toban kun oo qof xukuumadda dalkaasi ayaa dhowaanahan la sheegay inay adkaynaysay xuduudaha dalkaasi iyo isku socodka si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus bangiga horumarinta ee inter american ayaa hal bilyan oo dollar ugu deeqay wadamada saboolka ah ee ku yaala bartamaha qaaradda america iyo karebiyanka si ay wax uga qabtaan xanuunka coronavirus mas-uuliyiinta bangiga ayaa sheegay in lacagtaasi ay ugu tala galeen sidii wadamadaasi ay ugu iibsan lahaayeen tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida ka bilaabmay sidoo kalena ay dowladuhu u dhisan lahaayeen goobihii tallaalka lagu kaydin lahaa iyo sidii loogu qaybin lahaa tallaalka gobolada iyo degmooyinka si dadka loo gaadhsiiyo lacagta uu bangigaasi ku yaboohay ayaa kusoo beegantay iyadooo arbacadii shalayto la sheegay in wadamada laatiin america tirada dadka xanuunka fayraska corona uu soo ridanaya ay kor u kacday boqolkiiba saddex iyo soddon tirada dadka wadamadaasi ku nool ayaa la sheegayaa inay tahay boqolkiiba sagaal tirada guud ee dadweynaha caalamka xanuunka covid sagaal iyo toban oo dabayaaqadii sanadkii hore ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii la sheegay inuu kasoo bilaabmay magaalada wuhan ee dalka China ayaa iskaga gudbay xuduudaha dhammaan dalalka caalamka waxaanu keenay saameyn baaxad leh oo dhinaca caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo isku socodka dunida ah
aad ba umahadsantahay zaare cidlo nuur oo warkeena la socodsiinaysay ay ahayd halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dalka canada zaare maxamed kaahiyo oo ah gabar soomaali canadian ah oo ku takhasustay cudurada ku dhaca sambabka ayaa noqotay qofkii ugu horreeyey ee qaatay talaalka covid sagaal iyo toban ee gobolka albeerta dalka canada zaare ayaa tilmaamtay in talaalka uu rajo gelinayo shaqaalaha caafimaadka iyadoo ay ka midka tahay haddaba wariyaha v o a ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada edmonton kula xiriiray zaara uu marka hore uu weydiiyey waxa sababay in noqoto qofkii ugu horreeyey ee talaalkaasi gobolkaas oo idil ay ka qaadato maalintii labaad ayaa dadka reer kanada waxay qaadanayaan tallaalka visor ee covid sagaal iyo toban kaasoo dhowaan uu dalku soo gaaray ra-iisul wasaaraha dalkan justin trudo ayaa warfidyaanada u sheegay in tallaalku yahay mid badqaba islamarkaana dadka kanadiyanka laga doonayo inay ku kalsoonaadaan dhaqaatiirtooda iyo saynis yahanadooda ugu horreyntii shaqada waaxda caafimaadka kanada ay samaynayso ee ku saabsan hubinta badqabka tallaalkan iyo kuwa kale ee ay ansixisay waa mid aanan laga shaki qabi karin waxaa jira tallaabooyin aan qaadnay oo ku saabsan tallaal walba oo aan u qaybinayno dadka kanadiyanka ah si uu u noqdo mid badqaba kanadiyanku waa inay kalsooni ku qabaan xirfadlayaasheenna caafimaadka saynisyahanadeenna iyo cilmi baarayaasheenna kuwaasoo samaynaya wax walba oo ay awoodaan si ay u hubiyaan badqabka dadkeenna ee ku aadan cudurkan safmarka ah iyo caqabadaha kale soomaalida qaar ayaa soo dhoweeyey helista tallaalka covid sagaal iyo toban iyo weliba in hadda laga bilaabay qaadashadiisa magaalada toronto iyo guud ahaan dalkan kanada cabdinaasir axmed mooge wuxuu ka mid yahay soomaalida ku faraxsan helista tallaalka isagoo xusay inuu diyaar u yahay qaadashadiisa horta tallaalka la sheegayo ee na loo qaybinayo waxaan u malaynayaa dee haddii ilaahay nagu waafajiyo anuu dadka ugu horreeya ee tallaalka qaadanaya ayaan ahay waayo ilaa iyo hadda waxaan ka dhul sugaynay inay wax aan ka aragno dadka effect uu gaarsiinaya masaal effect uu leeyahay waanu sugaynaa inkastoo annaga wakhtiga nagu soo beegmayo na laga horaysiinayo dadka waaweyn iyo dadka xanuunada qaba marka diyaar baanu nahay anagu haddaan weliba shakhsiyan diyaar waxaan u ahay inaan qaato dadka ugu horeeya weliba qaadanaya ayaan ahay sidoo kale axmed cali oo ka mid ah odayaasha soomaalida ee magaalada toronto ayaa u jeediyey jaaliyadda inay qaataan tallaalka si looga badbaado xanuunka covid sagaal iyo toban waxaan u arkaa tallaalka wax aada u fiican inuu yahay hadduuna ficliya dowladda kanada nooma keenteen aada ugu faraxsanahay inay tallaalka cudurkan la helay jaaliyadda waxaan kula talinahay inay qaataan tallaalka waayo dowladda kanada yaa wax aanan noogu jirin maslaxa maaba ay keenayso annaga rag ka shaqaysta waddankan kanadiyaanaan nahay ku nool wax allaala waxay soo goyso dowladdayna waa qabnaa dowladdu waxay sheegtay in qaadashada tallaalku uusan ahayn mid qasab ah balse dadka aanan qaadan ay la kulmi karaan su-aalo weydiin la xidhiirta marka ay safrayaan cabdinaasir axmed mooge ayaa qaba inay suuragal tahay in meelaha qaar sida shaqooyinka oo kale ay soo rogaan inay qasab tahay qaadashada tallaalka waxaan umalanaya khasab la iskaga dhigayaba mataqaanaa markii aad diyaaradaha raacayso iyo marka aad meelaha qaarkood aad tegayso ama shaqadan ka shaqeeyaba inaan ugu khasbi doono qofkii aan tallaal haysan inuusan shaqada ka shaqaynayn amausan diyaaradba raaci karaynin marka waxay nagu noqonaysaa wax khasaba ilaahay ha nagu waafajiyo wixii uu dhib u leeyahay ilaahay hanaga leexiyo lix iyo toddobaatan milyan oo tallaalka covid sagaal iyo toban ayay dowladda kanada dalbatay balse afar milyan oo keliya ayaa dalka soo gaari doona ilaa bisha maaj ee sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka xuseen nuur xaaji v o a toronto taasi waxay daare maxamed kaahiyo oo u waramaysay wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington wiil laba labaatan jir soomaaliya ayaa maanta booliiska gobolka queensland ku toogteen bartamaha magaalada brisbane ee dalka australia waxaa booliisku ay sheegeen in wiilkaasi midi uu ku hubaysnaa islaamar ahaantaasina uu naftooda halis geliyey warbixin arrintan la xiriirta waxaa melbourne ka soo diray wariyaha v o a ibrahim bafo allaha u naxariistee raage maxamed caabi waxaa saaka aroortii hore lagu toogtay bartamaha waddada weyn ee dhex marta magaalada brisbane ee dalkan australia aabbihiis maxamed caabi ayaan qadka telefoonka kula hadlay waxaana ugu horeen aan weydiiyey wiilkiisa booliisku sababtay u toogteen dad baana soo wacay oo yidhi qof baa lugeynaya meel highweyga dhinaciisa ah arrintaas waxaa ma garanaysaa loo baahan yahay inay booliisku xaqi qabtaan sidaa darteed ayay booliisku meesha ma garanaysaa u tageen oo ay ninkii magaranaysaa wiilkii oo waddada socda oo si nabadgelya isaga socda meesha uu ku socdayna ma ayna ahayn meesha baabuurta marto waxay marahayey lineka muxuu ahay loogu talagalay dadku inay maraan markaasay joojiyeen oo ay dhaheen muxuu ahay waxaan rabnaa inaan in marka markay joojiyeen ayuu wuxuu diiday in uu la hadlo socodkiisii uu iska sii watay marka waxaa la sheegay hadda camerooyin iyo information soo baxaya oo dad baabuur watay ay soo duubeen in uu ka cararayey oo uu yidhi jeebka gacmaha gashaday oo uu dib ooga gurkay ooga durkay si aynan ma garanaysaa uuna ugu muuqanin nin la dagaalamaya laakiin ay iyagu ku siqeen ayna damceen ma garanaysaay in ay xoog ku muquuniyaan iyagoon la hadlin markaana ay toogashadii sidaa ku bilaabatay aroor horaa la dilay sida la sheegay lixdii aroornimo halkaas muxuu ka qabanaya marka isaga ninkan waxa weeyaan boliiska dhibaato fara badan bay ku hayeen waxyaaba fara badan oo eedeymo ah oo uusan qabin oo unsubstantiated oo ma garanaysaaye aan wax muxuu ahaaye markhaati ah iyo wax cadaymaha ayna jirin bay maaragtay ku samaynayeen labadii sane ee lasoo dhaafayba marka horta wax uu ku eedeysnaa oo la xidhiidha arrimaha argagixisada ma jiro arrinta uu wiilkani ku eedeysnaa keliya booliisku ay ku daba socdeen wuxuu ahaa telefoonkiisa oo ay dhaheen noo fur oo uu diiday in uu ma garanaysaay uu telefoonkii u furo taasay maxkamad ku geeyeen oo ay ku daba socdeen intii muddo ah haddana wuxuu ku joogay muxuu ahaaye beel buu banaanka ku joogay marka xoogo ma garanaysaa bressure fara badan lugta waxay kaga xidheen bahalkii piking device-ka la yidhaahdo muxuu ahaaye wakti waxay ku xanimaan ay dhaheen guriga waa inuu inta badan joogo marka arrimahaas iyo kuwo fara badan wuxuu dareemay marka intii muddaha culays fara badan marka xoogow waxaad moodeysay markaa in uu markuu gurigii ka baxayay uu waddadaas uu ma garanaysaa inuu in in uu maaragtay fi inuu dareemahayay in dhibaato fara badan lagu hayo sheekh daa'uud guusha waa imaamka masjidka xaafadda waxa uu iga waramayaa inta uu ka yaqaano wiilkan la toogtay bismillahi raxmaan raxiim walaalow yarka allah u naxariistee raage maxamed cabdi aabi baa la oran jiray nin dhallinyaro ah buu ahaa oo shan iyo labaatan sano jir ah wadankan ku dhash shan labaiyo labaatan sano jir ah cafwan oo halkan ku dhashay iskuolkii uga baxay nin akhyaara oo weliba aada fari ismaad u ah u maskax badan buu ahaa oo dhallinyarada hadda dee soo kortay ragga ugu fiicfiican ah uguna uguna habboon buu ahaa ma garat marka midan ay leeyihiin booliisku mindi ayuu nagu weeraray wax caddayn mu hayaan midala wadaagan caddayn isagoo mindi wato walaalow ilaa hadda cid xaqiijin karta male booliisku body camkii iyo kaamarooyinkii ay wateen ilaa hadda waalidka iyo familka midna may tusin iyo public midna laakiin laba qof oo mid kamida uu yahay nin caddaana oo shan daqiiqo ka hor intaanay toogashadu dhicin meesha highweyga marayay waxay sheegeen in wiilku uu si u socday degan oo aanu cidna dhib ku hayn highweyga dhinaciisana uu ku socday oo ku lugeynayay nin hadda cid ama riski ama dhib ku ana uusan ahayna nin isagoo kaam ah soconaya bay sheegeen sheekh daawud laakiin waxaan la soconnaa in hadda ka hor wiilkan booliisku ay xireen muddo sanadna uu xirnaa taas oo lagu eedeeyey inuu rabay inuu aado soomaaliya suu ugu biiro ururada xag jirka sida al-shabaab oo kale arrintaas iyadu maxaynu ka ognahay walaalow arrin baa jirtay wiilku isagoo brisban airboard ama airboortka magaaladan ka baxaya tigid one way ana sita soomaaliyana u socda ayay booliisku qabteen airboortkayna ku xireen hooyadiisna way waraysteen laakiin wakti dheer uu xirnaa kadib ilaa hadda way caddayn waayeen booliisku inuu ninkaasi uu u socday ama ama al-shabaab ama urur kale inuu u socday way caddayn waayeen arrintaasina waxay noqotay wax lagu soo eedeeyey laakiin wax caddayna haba yaraatee aan loo hayn oo aan ninkaa lagu xukumin bay noqotay baaritaano ay dalbadeen qoyska wiilka oo ah in caddaymo boolisku ay la yimaadaan inuu mindi ku hubaysnaayo in kale ayaa weli socota wixii kusoo kordhana qaybaha dambe ee wararkeenna ayaad ku maqli doontaan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey kulamo iyo shirar la xiriira daryeelka xuquuqda aadanaha oo maalmahan socday waxaa xoogga la saaray saameynta sanadkan ee xanuunka covid uu ku yeeshay arrimaha xuquuqda aadamaha iyo sidii dib loogu kobcin lahaa caafimaadka iyo dhaqaalaha qoysaska ay waxyeeladu soo gaartay iyadoo dhinac kalena si gaara loo xusay horumarinta xuquuqda aadamaha ee dadka baahiyaha gaarkaa qaba guddoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti salebaan cumar cudin ayaa wariyaha v o eda ee dalka jabuuti ramadaan muuse uga warramay marka hore waxyaabaha sida gaarka ah sanadkan ay ku soo bandhigeen shirkoodan sanadkan adduunyadaba adduunyada siday u dhan tahay waxaa la qaatay wax ku saabsanaa xuskaasi cudurkii iyo aabuqii adduunyada saameeyey sanadkan covid sagaaliyo tobankii ayaa ii ku saabsanaa oo waxay ahayd kadib aabuqaa sidee dib dhaqaale iyo bulshaba dib loogu dhisaa adduunka iyadoo la dhowrayo xuquuqda aadamaha sidaa awgeed annaguna waxaanu ugu yeedhnay oo kol hadday xuquuqdii aadamaha tahay waxaa nagala qayb galay iskuul jabuuti aan dadku aad u aqoon weli oo iminka dhowaan la barto oo dhalinyarta maqalku ka xun yahay wax lagu baro oo iyagoo aan dhegalahayn waxban maqlayno maqalkii ka maqan yahay haddana muusigii astaanta si cajiiba oo calanka jabuuti si cajiiba u tumay iyo ayagoo soo bandhigay maxay ahayday taablooyo sawiro ay gacantooda ku sawireen oo quruxdii laga yaabay quruxdooda laga yaabay ayay halkaas soo bandhigeen bal maxaad ka xusi kartaa markaad eegto sanadkan iyo xuquuqdiian aadamaha iyo xuquuqul insaanki dalka
hortaa sida adduunyada kaleba wadanka jabuuti cudurkaasi xuquuqda aadamaha meelaha qaarkood ayuu ka taabtay waxaad ogaataa horta cudurkaasi inuu u darnaa dadka ugu saboolsan bulsho walba bulsho walba dadka ugu saboolsan buu u darnaa waxa dhacday inaa xitaa qaarkood dadka qaarkood la takooraba oo dadka da-doodu weyn tahay gooni loo takooro oo habixina la yidhaahdo kuwaa weliba dhibka loo heshay cid u timaadaba xitaa laga cilinaeyay oo dhalinyarta ha u tegin oo waad qabasinayseen cudurkan iyo ayagiina dhibaateeyey baa timid ahayd alxamdulilah waxaa timida inaa shaqa laga fadhiisto oo xafiisadii dadkii shaqadii fadhiya la yidhaahdo shirkadihii dhismaha iyo wax walba fadhiya la yidhaahdo kolka dhaqaalihii adduunyadao dhan iyo jabuutiba dhaqaalahaas si gooniya u taabtay nasiib wanaagsi xukuumadda iyo madaxweynuhu u horseed yahay waxyaabo badan oo wanaaga ayay oo kaga hortegayso cudurka ayay qabatay kolka taasaa keentay inuu jabuuti laga yaabaa inuu cudurkaasi xoog u taaban dee taana waan ugu mahadnaqnay maxaaheede xukuumadda waana ku dhiirigelinay inay waxyaaba caynkaasa haddeed ay sii wadaano dadka la garab galo dhibaatadu ku taabatay ilaa xabsiga dhexe gabood ayaa tagteen halkaasaad soo booqateen waxaad geyseen welibana bahladan ood ugu deeqdeen in afka la yskaga duubo kolka bal nooga waran maxaad kaloo kalonteen halka maxaad nooga sheegi kartaa waxaa horta nasiib wanaag ah in xafiiska jabuuti baaritaana laga sameeyey inaa qof qura oo cudurkaasi u taabtay aanan jirin waxa aan xafiiska inagoo la kaashanayna gudoomiyaha xafiiska waxaa la sameeyey nin kasto qof kasta oo jadiida oo xabsigaa galaya inaa horta la karantimeeyo oo shan iyo toban cisho meel gooniya joogo la hubiyo inuunan cudurkii lahayn markaa dabadeed mahaabista kale loo geeyo taasaa keentay inaad dadkaasi ta kale waxaa la yariyey dadkii u tegayay socodkii iyadna waa la yariyey waa la hadiday waxa kale oon samaynay annagu hayadayada inaanu ugu deeqnay laba jeer qalab ka mid maxaahad sidii loo dhowri lahaa igeenkooda nadaafadooda oo saamuuno maye tawaalo lagu masaxdo maaskiga aad sheegayso wax oo dhan aan u geynay si bal dadka waxaani uu qofkii isku nadiifin karo uu gacmo ugu maydhi karo waxaan u geynay qalab badan oo caynkaasaa noga la kaashanayna laba hayadood oo dawaalisakuwa ka mid yahay gudoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti saleebaan cumar cudin oo u waramayey wariyaha v o a ee dalka jabuuti ramadaan muuse ayuu kaasi ahaa
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aynu ku eegeyno cadaadiska dowladda shiinaha ay ku hayso muslimiinta ku dhaqan waddankaas waxaa inala socodsiinayaa xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno cadaadiska uu shiinuhu ku hayo muslimiinta dalkaasi gaar ahaan qowmiyadda wiigariska muslimiinta ku nool gobolka shinjiang ee dalka shiinaha ayaa la kulmaya cadaadis iyo haybsooc aad u halis badan iyada oo warbaahintu ay soo bandhigtay baaxadda uu leeyahay cadaadiska ay dadkaasi la kulmaan haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda gobolkan iyo sababaha dhaliya cadaadiska xaddhaafka ah waxaa arrintaasi sharxaya maxamed cali ciya oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka norway waxa weeyaan dadkani ma aha dad ka mid ah dadweynaha dalka china waa dad ka dhaqan iyo diinba duwan asal ahaanna ka duwan dadka kala duwan ee ku nool dalka chinaha gobolka ay ku nool yihiin ee shanjan wuxuu ku soo duulay dalka china inuu qabsado iyooaakii tan iyo wakhtiga muslimiinta wigariska ah ee ku nool brofinsiga ama gobolkaasi waxaa lagu hayay cadaadis aad u tiro badan oo mararka qaarba lagu sheegay inuu ahaa in loo geysanayay midabta koor si gooniya iyaga loola beegsanayo taasi waxa ay keentay kacdoon shacab oo kacay oo ay dadka deegaankaasi ku nooli isku dayeen inay iska qaadaan dhibaatooyinka haysta waxyaalaha kala jira waxaa ka mid a kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartankii bartigii wakhtigaa dalka haystay ee uu ka talin jiray ninkii mow wuxuu bilaabay inuu ku soo beero dad la yidhaahdo qowmiyad khaasa oo layidhaahaan oo lagu beeray deegaanka shanjin oo la waday in ay ka mid noqdaan dadka deegaanka ku nool iyaguna ay noqdaan dalka powerka gacanta ku haya waxyaalaha gacanta loo geliyay waxaa ka mid a beerihii dadkaasi ay lahaayeen xerooyinkii ama meel walba oo dowladdu ay hayso ama dhaqaalo lahayd waxaa la siiyey dadkaas settlerska ama jadiidka ah ee lagu beeraya deegaanadaasi taasi waa waxyaalaha sii kiciyey dareenkooda kadib waxaa timiday dareenkii iyo falcelintii ay ka celiyeen in wakhtigii labaatankii sane lasoo dhaafay adduunyadu ay haysatay in wax walba lagu tilmaamo waxa maamulka wakhtiga wadanka ka jiraya uu ku tilmaamo inay yihiin dad argagixiso ah ama diin ahaan u dagaalamaya in lagu shaabadeeyo tii waxay keentay in la yidhaahdo degaankani waa degaan islaamiyiina waa dad terrorism ah ama dee argagixiso ah oo kasoo horjeeda diimahayaga iyo dhaqankayga waxay keentay in loo sameeyo xerooyin la yidhaahdo waa lagu carbinayaa oo waa lagu tababarayaa waxay taasna abuurtay in dad badan oo muslimiin ah oo ka mid ah dadka wigariska ahi inay wadankii isaga yaacaan qaar badanna la qabto oo lagu xiro xerooyinkaas si loo dhaqan baro luuqadda jiniska ah dhaqanka jiniska ah iyo afafka kale ee deegaankaasi ka jira hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa soo bandhigay xadgudubyada ay dowladda shiinuhu u geysato muslimiinta wiigariska kuwaasi oo mararka qaar gaadha heer bini'aadanimada ka baxsan sida uu sharaxayo doctor xasan almasri oo ka faalooda siyaasadda dunida islaamka kuna sugan dalka yemen nidaamyada jirdilkan ama guud ahaan xadgudubka ku ah muslimiinta oo ay jeynuhu ku fureen way fara badan yihiin waxaa ka mid ah in loo diiday inay soomaan bisha ramadaanka islamarkaana ay tahay in ay cunaan hilibka doofaarka waxaa dhacday in laguma dhaqmay waxaan loo yaqaano discrimination policy siyaasad midab kalab sooca oo muslimka ruuxa ah inuusan gabadha gaar ahaan shaqo ka heli karin haddii ay labisan tahay xijaab ay wadato xarumaha dowladda islamarkaana raggu aysan garka dhaysan karin laguna qasbayo guud ahaan inay iibiyaan muslimiinta ku nool gobolkaas khamrada islamarkaana waxaa la diiday in caruurta muslimiinta familka kusoo biiraysa in loogu magac daro magac islaami ah ama magac muslim waxaa la diiday in ay haweenka muslimiinta in ay qaadaan uurka kufsi baahsan ayaa meelaha qaar laga soo sheegayaa meelaha qaarna caruurtii waxaaba laga wareyba oo laga kaxaysay waalidkoodii oo waxaa la geeyey iskuullo waxa lagu samaynayo waxaa loo yaqaano brain washka maskaxda in looga dhaqayo xafladaha ay dhiganayaan dadka muslimiinta ah guurka lama ogolo marka barnaamijkaas aad fiirisid waxaa kuu soo baxaysa laba system oo khatar badan waa mid koowaadey in lagala dagaalamayo muslimiinta ku nool gobolka igor nidaamkan muuqaalka ama waxaa loo yaqaano shacaa'irta in lagala dagaalamayo oo la bahdilayo oo markaa garkii iyo xijaabkii iyo wixii markaa la halmaala iyo in niyadda iyo damiirka laga dilayo gobolka ay ku nool yihiin muslimiinta shiinaha ayaa ah gobol ka mid ah kuwa ugu waaweyn dalkaasi isagoo islamarkaana ah mid hodar ah oo dhaqaalo badan leh sida uu faahfaahinayo maxamed cali ciye ahamiyadda dhaqaale ee gobolka shinjine ee muslimiinta jinuhu ay ku nool yihiin uu u leeyahay dalweynaha jina waa mid aad iyo aad u sarreysa wakhtiga aan maanta ku noolnahay adduunyada waxaa lagu mashquulsan yahay ama ay dowladaha waaweyni ku dagaalamayaan waa meelihii dakhliga laga heli lahaa sida ugu badan gobolkani waa gobol hoodan ah dhinac walba marka aad ka eegto saliidda dalka jina uu soo saaro guud ahaan ama gaaskaba saddex marka loo qaybiya qayb waxaa laga helaa degaankan ama gobolkan shinjine ee muslimiintu ay ku nool yihiin waxa kale oo uu hudun ku yahay dhuxusha waa degaanka ugu badan ee dalka jina dhuxul laga soo saaro waa degaanka ugu badan ee cutubka ama kotonka laga soo saaro marka guud ahaan dalka jinaha laga hadlayo waxa kale oo uu hodan ku yahay marka loo eego dhulahaan ama baaxadiisa waa marka lix loo qaybiyo dhulka uu ku fadhiyo jinaha guud ahaanba qayb buu noqonayaa taa oo ay macnaheedu tahay maanta oo la yidhaahdo jaynuhu wuxuu u baahan yahay dhul ama baaxad ay ku kala fidaan dadweynaha jaynaha oo noqday dadka koowaad ee adduunka ugu tirada badan taas waxay keentay markaa in halkan la eego la yidhaahdo waa mustaqbal dadka jaynaysku ay ku badbaadi karaan lagu kala badbaadi kara baaxad ahaan dhinaca beeraha hodan buu ku yahay marka dhinaca isku xidhka marka la yidhaahdo waa dal xadla leh central asia taana waxa ay keenaysaa in china ay tahay meel ay badeecadeeda marin karto ka iibgeyn karto isku socodka jinayska iyo dhammaan dalalkaasna laga eegi karayo taas waxa ay keentay inay noqoto il aad iyo aad isha loogu hayo oo guud ahaanba ah meelaha ugu muhiimsan ee dakhliga jina laga ilaaliyo khubarada dhaqaalaha ayaa sheegay in gobolka muslimiinta wiigariska ee shiinuhu uu ahamiyad gaara u leeyahay barnaamijka ay dowladda shiinuhu ugu tala gashay in badeecadaheeda ku gaadhsiiso caalamka oo dhan waxaana qorshaha shiinaha ee la xidhiidha arrintaasi sharaxaya jamaal cali xuseen oo ah khabiir ku xeeldheer dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada hargeysa markii dhaqaale burburka uu ka dhacay sanadkii labada kun iyo sideedii caalamka ayaa waxaa dhacday china oo in badan wax ka iibin jirtay waddanka maraykanka ayaa waxay yeelatay waxa surplus factories ama ama excess cash ama excess labor wax dheeraada ayaa warshadaheedii cid ay wax ka iibiyaan ayaan jirin markaa maadaama dhaqaalihi dalka dhaqaalihii adduunka hoos u dhacay markaa cash badan baa usoo haray waddanka china oo ay doontay inay maal geliso shaqaalo fara badan ayaa jooga oo ay doonaysa inay meel ku jihayso waxaa lagu qiyaasaa shaqaalahaasi imika haddaanay mashruucan china samayn lahayn waxaa la xidhiidha maxaa birta steelka ama cementka ama silika shaqaalaha one point eight million ama hal dhibic sideed milyan oo qof ayay shaqooyinka ka eri lahayd china haddii aanay ku ji meel u jihayn lahayn marka iyadoo jihaynaysa lacagtii kaashkii ay haysay iyadoo jihaynaysa warshadaheedii iska fadhihi lahaa ay ka shaqaysiiso ayaa china waxay bilowday markaa inay diblomaasiyad ay caalamkua ay kula macaamisho si ay wadamadiina ay saameyn ugu yeelato waxaana la filaya inta dhaqaalaha adduunka uu kor u kiciyo chinana ay noqoto player weyn oo xagga dhaqaalaha adduunka qayb weyn ka ciyaara dadka qaarna ay yidhaahdaan ba laga yaaba ilaa konton sannadood dambe laga yaaba in wadanka maraykanka uu dhaafo china iminka maadaama ay tahay wadanka labaad xagga dhaqaalaha adduunka ugu weyn
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhiga inala socodsiinayay kaasi ahaa
haatana dhegaystayaal haddaan gudagalno qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydi iyo qodobo kale balse marka hore sahre cidla nuur iyo qodobada warka caalamka ugu waaweyn
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in lagu soo qaaday weerar dhinaca internetka oo lala beegsanayo shabakadaha internetka ee hay-adaha dowladda si macluumaadka ku kaydsan loogu dhaco weeraradan dhinaca kombyuutarada oo lagu tilmaamay kuwo xoog badan islamarkaana weli socda ayaa la filayaa in laga soo qaaday gudaha dalka ruushka wasaaradaha maaliyadda iyo ganacsiga ee dalkan maraykanka ayaa laga soo sheegayaa in iimaylo tiro badan oo laga shakisan yahay ay kusoo qulqulayaan maalmihii lasoo dhaafay hay-adda dembi baadhista maraykanka ee f b i iyo hay-adaha kale ee sirdoonka iyo ammaanka internetka ayaa iska kaashanaya baadhitaanka weeraradan lagu soo qaaday macluumaadka ku kaydsan kombyuutarada hay-adaha dalkan maraykanka la taliyaha ammaanka qaranka ee aqalka cad robert o'brien ayaa isaguna soo gaabiyey socdaal uu ku joogay qaaradda yurub si madaxda kale uu ugala xaajoodo weerarada dhinaca internetka ee maraykanka lagu soo qaaday dalka jamhuuriyadda jeeg ayuu ka socdaa olole dhammaan dadweynaha dalkaasi lagaga baadhaya xanuunka coronavirus si dadka marka la baadho loogu bilaabo tallaalka fayraska corona wasiirka caafimaadka ee waddankaasi ayaa sheegay in la sameeyey in ka badan boqol iyo toddobaatan goobood oo dalka oo dhan lagu baahiyey oo dadka lagu baadhayo wasiirka caafimaadku wuxuu sheegay in tirada dadka ay ugu tala galeen inay maalintii baadhaan oo qiyaas ahaan ah lixdan kun oo qof ay sidii loogu talagalay u socoto dalka jek republic oo tirada dadka ku nool lagu qiyaasay ku dhowaad koob iyo toban milyan oo qof ayaa la sheegay in bilihii lasoo dhaafay ee oktoobar iyo noofembar ay xanuunka covid sagaal iyo toban u dhinteen ku dhowaad toban kun oo qof xukuumadda dalkaasi ayaa dhowaanahan la sheegay inay adkaynaysay xuduudaha dalkaasi iyo isku socodka si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus bangiga horumarinta ee inter american ayaa hal bilyan oo dollar ugu deeqay wadamada saboolka ah ee ku yaala bartamaha qaaradda america iyo karebiyanka si ay wax uga qabtaan xanuunka coronavirus mas-uuliyiinta bangiga ayaa sheegay in lacagtaasi ay ugu talagaleen sidii wadamadaasi ay ugu iibsan lahaayeen tallaalka cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida ka bilaabmay sidoo kalena ay dowladuhu u dhisan lahaayeen goobihii tallaalka lagu kaydin lahaa iyo sidii loogu qaybin lahaa tallaalka gobolada iyo degmooyinka si dadka loo gaadhsiiyo lacagta uu bangigaasi ku yaboohay ayaa kusoo beegantay iyadaoo arbacadii shalayto la sheegay in wadamada laatiin america tirada dadka xanuunka fayraska corona uu soo ridanaya ay kor u kacday boqolkiiba saddex iyo soddon tirada dadka wadamadaasi ku nool ayaa la sheegayaa inay tahay boqolkiiba sagaal tirada guud ee dadweynaha caalamka xanuunka covid sagaal iyo toban oo dabayaaqadii sanadkii hore ee labadii kun iyo sagaal iyo tobankii la sheegay inuu kasoo bilaabmay magaalada wuhan ee dalka jina ayaa iskaga gudbay xuduudaha dhammaan dalalka caalamka waxaanu keenay saameyn baaxad leh oo dhinaca caafimaadka waxbarashada dhaqaalaha iyo isku socodka dunida ah
aad buu mahadsan tahay saare cidlo nuur oo warkayna la socodsiinaysay ay ahayd halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa inoo haya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena dooda gaaban toddobaadyadii lasoo dhaafay hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan waxaa ka jiray xiise siyaasadeed xiisadda ayaa waxay ka dhalatay doorashadii jowhar ka dhacday ee cali guudlaaw loogu doortay madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha cusub ee hirshabeelle waxaa laga hor istaagay inuu booqasho ku yimaado magaalada beledweyne haddaba khilaafka cusub doorashadii dhowaan dhacday miyaa sabab u ah mise waxaa jira tabashooyin kale waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xuseen maxamed fiidow oo xubin ka ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada beledweyne iyo bara sare brofeor ibraahim cumar mahad hadalka waxaa ku horeynaya fiidow dadka hadda maanta wax tabana leyd ay sameeyeen ama dayax ay sameeyeen ayaa wax ku dhismeen hirshabeelle meelaa lagu dhisay meesha lagu dhisayna cid loo diiday ma jirin inay tagaan ay xisaabtamaan oo ayagu wakhtiga wax la dhisay ka hor ay tagaan maadaama sidaana tii hore markii la dhisana tabashadu sideeday u taagneyd waxaa marka fiicneyd inay tagaan ay ka hadlaan markii laga hoos qaada diido waxaa ka maqan oo baawar sheerinka lagu qaybiyey iyo kuraasta ka tabanaan waxay ku habbooneyd siday ila tahay intaan wax la dhisin inay miiska dhigtaan
waa mahadsantaha fiidow brofeor ibraahim
xiisadii beryahan ka taagneed muxuu ahaa maamul goboleedka hirshabeelle gaar ahaan gobolka hiiraan waxa uu sabab ahaa waxaa la yidhahdo cadaalad darro ayaa u sababeed cadaalad darradu way badan tahay midna waa mid guud oo hiiraan oo dhan khusaysa midna waxa waa mid yacni muxuu ahaa beelaha degan reer hiiraan beelaha reer hiiraan mid ka mid a oo beelaha wax laga weydiin jira ah khusaysa xasan sheekh oo markaas yacni dhisayay maamul goboleedu dhisayey tanuna ay ahayd maxaa tii ugu dambeysay ayaa isagoo fudeed ku jira oo wakhti ka gaarsiinaya musharaxan ah wuxuu yidhi abtiyaalow muxuu ahaa khaladaan gelayaa khaladkan gelayaan waxaan rabaa in aad muxuu ahaa xoogaa aa ii khafiifsaan anigaa doorashada rajeynaya in ku guulayso anaan saxaye abtiyaalow raalla marka dadkii adugu caadifad iyo mataqaana waxbuu isugu barxay laga yaabay xataa qaar ka mid in muxuu ahaa ay iska ahaayeen dad yacni daciifa oo dhaqaalo doona maamulka uu dhisayo saami qaybsiga marka laga hadlayo saami qaybsiga marka laga hadlayo yacni ninety nine xildhibaan ayaa ayaa ayaa la siiyey federaalka siiyey shan uu ku daray marka wuxuu simay mar labaad khaladka wuxuu simay yacni number numberka la siinayo muxuu ahay la siinayo hiiraan la siinayo iyo numberka la siinayo shabeelle hoose ayuu haddana simay waa qaladka labaad waa mahadsantahay waa mahadsantahay brofesore fidow sidaa maqlaysa brofesorku wuxuu leeyahay cadaalad darro dhacday darteed waayo dhibaatadan ama xiisadda hirshabelle hadda ka taagan haye ma la qabo cadaalad darradu meesha ay ka timiday iyo waxa halliy ka soo qaad soomaalida xisaab aa taalla meesha annagu kaba soo qaad beesha hadda wax tabani sideed xildhibaanoo aqalka hoose ayaa laba senatar tobanka ay dowladda federaal ay ku leeyihiin ay ku leeyihiin kaba soo qaad federaalka siyaasadda maanta xasan sheekhna wax gaara ma hadlayn mid ka dambeeyana wax gaara ma hadlayna waxa waxaa leey awooddii ku mateleeda siyaasadda guud aa godka ku rabta ku rida oo ku matelaysa gobolka khaasatan qoyskan hadda wax tabanaya oo hadda wax tabanaya ay toban ay leeyihiin ma fahamtay kuwaalatigoodii iyo xisaabtankoodii meeshii laga rabay inay ay xisaabta keenaan ayagaa lumiyey ayagaana abeertiray
brofesor sidaa maqlaysid fido wuxuu leeyahay cilad dhinaca beesha dhexdeeda ayaa sabab u ah justification ma noqonayso anugu ninkii aan dirsaday haddii aanu xisaabtamin anigu xaqa aan leeyahy ma duusin karo asaga ma duusin karo waxay tahay aniga xaqa iga maqan dhowr siyaabood iga maqan yahay mid wuxuu yahay saamiga saamiga yacni mataqan la siiyey wuxuu ahaa laba iyo konton uu ahaa laba iyo konton anigu waxaan aan ku leeyahay soddon aan ku leeyahay sababtoo ay tahay aniga markaan xisaabtamo waxaan waxaan ku xisaabtamayaa tiro iyo tayo labada baa ku xisaabtamaya tiradan ku xisaabtamaya waxay tahay anigu waxaan leeyahay konton iyo todob konton iyo toddoba dhibic boqolkiiba dadka hiiraan degan waa aniga ninety five percent waxa weeye marka beledweyn laga bilaabay deegaankiisa lagu xijiyey buulaay lagu xijiyey meesha la yidhahdo muxuu ahaa jaalaqsi marka laisku urursho laisku dhuftan waxaa noqday anigu boqolkiiba konton iyo toddobaa noqday beelaha ila degan ee rasmiga ahuna beelooyinkan hadda is-abaabulay oo cusub lama reebo beelihii talyaaniga uu ka tegayaan anugu garanayaa waxaan kaleeto wixii etoobiya ka soo gudbayo hadda u gudbayo oo dhan waxaas waa wax iska cusub oo qorshahood muxuu ahaa waa dambeeya laakiin anigu beelahan ku xisaabtamaya waxa weye beeshan hadda meesha waxa laga weydin jiray aan ku tilmaamayo muxuu ahaa beeshan yani mataqaana bari ku tilmaamayo oo iyada u ahayd muxuu ahaa kuwa ugu tunku buurin oo ugu tayada badan oo ugu tirada badan ahaa waxay xaq u lahaayeen in muxuu ahaa saamiga yani tirada dadweynaha babolojika in wax lagu seeya ahayd mooyaane in loo qiyaaso ma ahayn midda kale waxa waaye tayay leeyihin tayay leeyihin taradooda in la qadariya ahayd marka taas waa middaas qaladka labaad oo gale wuxuu ahaa magaalo aan u qalmino jawhar la yidhaahdo oo tuulo ah oo afar odaygan booley ay maxaa subaxda ka jirmaadayaan ayuu wuxuu yidhi waa caasimadii hirshabeelle ma u qalanto waa very ridiculo uma qalanto maasantahay fido waxaa la diiday inuu yimaado madaxweynaha hirshabeelle oo xiisadii ka jirtay sabab ay u noqotay inuu safarkii uu ku imaan lahaa uu baaqdo marka haddii madaxweyne loo doortay oo cod uu ku yimid haddana deegaanadii hoos imaanayay mid ka mida laga diido maxay kula muuqan kartaa mustaqbalka hirshabeelle
anagu shabeelle jowhar iyo beledweyne yacni inaan xaggay jirtaa iyo xaggay jirtaa maba la qabo sababto ay tahay adduunka xisaabaa la raaca kaa horeydana waa la raacaa mid la bilaabood hadda wax ku darsatana waa la raacaa xisaab cusubna meeshaan lagama xisaabtamin mid horena lama raacin tusaale baarlamaankii hore oo soomaaliya oo lixdan iyo toddobaatan iyo dhowr ka ahay beeshaana waxay ku leedayd toddoba xildhibaanay ku lahayd hadda wax tabanaysa raad ka horreeya la raacay xisaabtii hore oo wax lagu qaybsado soomaaliya wax ku lahayd dadkii ka xisaabtamila ayuu ku fadhiisay war ama tii hore iraaci oo barsenteedka shalay markay election ahayd ee cod ahayd oo qof iyo cod la raadinayo tuulooyinka codka laga keenayo toddoba xildhibaanay ku lahay yaa xisaab horena lama raacin mid cusub oo hadda wax laysku darsadan cid ka hadashoo timid adeer ma jirina meeshu dad wax raba ah isugu yimiday dadkii xisaabtami lahayoo xisaab hore ama wax ku keeni lahay ama midda hadda taagan tii shalay saasay ahayd hadda xaadi siiniya xaadi ogosha kama dhicin meesha dunuubta ama dulmiga ama cadaaladaro uu galay ninkaas odayga waxaa ka mid ahaa intaasoo dugsiya inta ay ka dhisan yihiin iyo magaalo aanay deganeen muxuu shan kun laakiin haddii aan kugu celiyo warka fidow wuxuu u dhacayaa xisaabtan ka xumaaday dadka wax raadinaya oo haddana qaylada ku jira ayagay wax ka qaldameen cid wax duudsiisay ama dulmi ku samaysa ma jirtuu leeyahay fiidow mar waliba wuxuu ku soo celcelinayaa dadkii la dirsaday ayaa eedda iskale ayagaa ka xisaabtamin ayagaa ka khaldanta kusoo celcelinayaa laakiin anigu waxaan taabanayaa realityaan taabanaya runtaan taabanaya waxaa weeye meeshaas caasimad uma qalmin ee haddana wuxuu yidhi hiiraan waxaa la siinayaa qabiilkaas isaga si loo buris celiyo oo loo dejiyo waxaa la siinayaaba madaxweyneha la siinayaaba weri waa qalad kale madaxweyne waa doorasho qabiil ma laha mana lahaan karo cid mataqaanaa yani taas maraysaana ma jirto madaxweyne waa doorasho ilaa hadeer waxaa madaxweyne waa doorasho taa waxaa ka daran haddee doorashata hadda doorasha oo ku yimid cali guudla maxaa diidaya marka
yani waxaa weeye aayadii ka hadlaado alifa ma leh baqarka ma toosto markii horey ahayd markii horey khaldantay waxaa layidhi ratiga ratiga dambe kaloo saaqaadkiisoo leeyahy aniga waxaa weeye hadda hadeera la bilaabay hadeer aan wax isku darsanaan anigu taaganah fida ugu dambeyn halka marka la yidhaaho xalku dadku wax tabanaya waa caddaysteen afkaartooda iyo aragtidooda waxbayna rabaan in hadda cidda mas-uuliyadda hirshabeella haysa waxaa laga rabaa inay dadkaas in laga qanciyo tabashadooda wixii hadda taagan oo taagan maantay in laga qanciyo waa sheegteen waana hadleen waana caddaysteen weliba dadka hadda waxaa tabanayo yani si nidaam oo dimuqraasiya oo aan garaafa ku jirin oon cidna aan lagu xagan ay wax ku tawdeen kuna cadaysteen shucuurtooda xaq waxay u leeyihin maadaama ay tabasho sheegteen inay ka qancido awoodda ugu sarreydo hirshabeelle iyo federaalku inay ayagu ay waxa ugu dambaysa federaalka waxa ugu sokeena waa nimanka hadda magacaaban oo hadda hirshabeelle ku fadhiya kuraasteeda intuba inayay fiiriyaan si nidaamoo dimuqraasiya dadkaas wax ku tawdeene si nidaama looga qanciyo kuraasta iyo yacnii hadda meesha joogto waxay u baahan yihiin in lagala hadlo dadkana waxaa laga rabaa dadweynaha tabashadoodii waa caddaysteen iyo shucuurtooda in wixii loogu bedelo si nidaam ay u qaataan tug dambana saysan u dhicin dhibaatada haysataa gacantooday ku jirtaa isku dadka dilaa ee nimankii siyaasadda ku matalaya dembiga iyo dareenka iskaleh in ayaga tilaabka qaadana koo waajiba oo ayaga horta kuraastooda ay meel saaraan oo dad u qalmo la yimaadiin oo golaha ku matela matalaada guud oo matalaysa inay meel iska saaraana dadweynaha waajiba ee nin asugu xisaabtiisii geli nin kale u dhaanima waa mahadsantahay fidow aye borsoore ugu dambayn yaan meel isiga dhicin yaan idhahal isirin lix maamul goboleed ay soomaaliya ka kooban tahay maamul goboleed kasta waxaa degan ee beelo badanaa degan hase ahaatee ee, hal beel ayaa waxay u tahay midda yacni ee, ee, muxuu ahaa ugu tan culus ama wax laga weydiinayo Ee, beenka ma sheegaye dadkii awl loo aqoon jira tiraanu ka tegay oo muxuu ahaa ay ka mid yihiin gugundhabe iyo mataqaanaa iyo nimanka la yidhaahdo ee, makanow laga jaray iyo gaal jecel ee, ee, xawaadle intaasa tiraani ka tegay wixii kusoo bi wixii awal yacni la ogaa waxaa ka mid ah qolooyinkan muxuu ahaa aabtiyaasha ah oo jawiil degan ayagana waa jireen shantaasaan anan ogaa waxaan kaleetoo la sheeg sheegayo oo etoobiya ka gudbaya kasii gudbaya anugu ma- waxaas waxaan anugu aqoonsanahay ma aha taas waxay shardi u tahay in deegaanka mar waliba ay d- d- dominant karaan dadka ee saydaraynaya ee loo aqoonsan yahay sidii somaliland loogu aqoonsan yahay idoor dadka ahaanan xawaadlo waa
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington markana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dhakhtarka weydiiya ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marti ugu yahay doctor shaafici aadan dirir oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qalliinka kana howlgala magaalada muqdisho dhakhtarku wuxuu ka jawaabayaa su-aale ay weydiinayaan dhegaystayaashan la soo xiriiray barnaamijka awalan waa salaama toorka magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdicasiis cali axmed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo dhagxanta laga helo keliyaha ama ku dhaca keliyaha maxaa keena Ee, ma keenaan inay kaadida ku xiranto qofka sideese lagu ogaa karaa isbitaal shaafi ahaanse maadaama dhakhtarka uu joogo maxay ku qalaan ay qaliimada ay ku sameeyaan ay yihiin ee, iyo sida lagu kala ogaa karo dhagaxdaas cabdicasiis waa mahadsan tahay su-aal muhiima waaye Eh, dhagxaanta oo keliyaha ku dhaca ama ku samaysma eh, waxaa moodaa waddankeenna marka loo eego in- inay dhagxaantu ka badan yihiin eh, waddamada kale eh, sababtana keenaysana waxaa weeye eh, dadka dadkeena soomaalida ah oo waddankul ku nool iyo biyocabkoodoo yar marka qofkii hadduu biyo yar cabo eh, kaadidii kasoo baxaysay ama waxyaabay qashanka keliyu soo saarayeen eh, biyo badan oo ay ku milmaan ma helayo marka wixii meesha ku ururayaan eh, muddo ka bacdina dhagxaan bay isu bedelayaan marka dhagxaantaas oo kel- keliyaha gudahooda ku samaysmi kara hadday yaryar yihiin marka qaarkood way soo durkaan oo tuubooyinka oo kelida iyo udhexaysa kaadahaysta soo galaan oo qofkii markaas oo xanuun aada u daran bay bay u keenaan Eh, marmarka qaarkood waxay xiraan tuubadaas bay xiraan kelidii waxay noqonaysaa sidii eh, buufin camar oo kale Eh, marmarka qaarkood eh, dhagxaantu way soo gudbaan waxay ku samaysmaan eh, kaadahaysi ku samaysmaan Eh, taasna waxay keenaysaa in oo oo qofkii maaragtay oo infection badan iyo kaadida loo ororday marmarka qaarkood ay ku- ay ku xiranto inay sababaan Eh, see lagu ogaadaa sida lagu ogaada waxa weeye eh, ka sokow calaamadaha qofka uu sheeganayo oo kelida ama dhanka midig ama bidix baa qofka xanuunahaya eh, hoos ilaa gumaarka xanuun eh, halkaas soo aadahaya marmarna matag ku keenahaya mafaanta oo aada u dhib badan buu sababaa sida lagu ogaado ugu muhiimsan waa waxyaabaha dialysis methodka waa computerka ama ultrasoundka qofka la saaro iyo marmarka iyo iskaankaba daawadoodu waa kala duwan tahay hadday yaryar yihiin qofka waxaa la siiyaa daawooyin oo fududaynaya inay qashinkaas ama dhagxaantaas ay baaba-aan hadday weyn yihiin laftoodu daawadoodu waa kala duwan tahay qalitaamo noocyo kala duwan baan annaga isfaal ahaan ku samaynaa waxaa jira laser baalkan yaraado slw machine oo dhagaxi hadduu laba sentimitir ka yaryahay iyo ilaa iyo sideed millimiter mashiin garaacahaya baa jira oo dhagaxii yaryareynahaya ciid buu ka dhigahaya kaada soo raacahaya hadduu ka weyn yahay waxaa jira qalab kale mashiin kale ayadoon qofka la jeexaynin waxaan filayaa isbitaalka ugu horeeya oo waddanka ku sameeya inaan nahay bsnl baa la yidhaahdaa qalab baa gadaal laga gelinahayaa dhagaxii baa baa lasoo jejebinhayaa laser lagu soo jejebinhayaa marmarka qaarkood haddii oo ayadana waxaan sameynaa ayadoo ibta la marahayo kaadihaysa lasii lasii marahayo tubooyinka keli kaadimareenka oo u dhexeeya kelida iyo kaadihaysta lasii marhayo baa kelida gudaheeda waxaa inta dhagxi loogu tago baa iyadana lasoo burburiyaa oo laser lagu soo burburiyaa kuwa oo tuubooyinka xira saan horeba u sheegay ayagana ibtaa la maraa laser soo burburin ayaa jira kaadihaysta lafteeda dhagaxa ku jira hadduu nooc kasta uu yahay annaga jeexitaan kuma samayno laser baan ku qalnaa ama ibta iyadoo la marhaya ama qalab kor laga gelinaya taasna waxay ku tusaysaa horumarka xagga caafimaadka ee uu waddankeenu uu marhayo waxaan odhan karaa waxa keliya naga maqan haddii la fiiriyo systemka urologiga waa kelidii qofka lagu tallaalayo bas carblantation bas waxa kaloo dhan waa waxa oo wadna gudihiisa aan ku samayno insha allah ilaha idankiis ayadana waxaan rajeynaynaa inaan samayn doono miska cabdiqaadir maxamuud waa magacayga waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan jecla su-aala inaan mar kale su-aal weydiiyo dhakhtarka su-aashaa weydiinaya waxay tahay burooyinka qab kasoo baxaa minka ama lagu arko ilmagaleenka dumarka yacni waxaa aragnaa qaarkood kuwa markii laga soo saaro ay la socdaan waxyaabo timo ah oo kale marka buradaas maxay tahay yani sideena ku ogaan karaa dhalma la-aan ma keentaa caqabadaha ugu badan ee dumarka haysta maanta ayada ayaa ka mid ah
dumarka saa u sheegtay burooyin oo iyaga khaas u abaa jira burooyinkaasna maxay halkay kasoo bixi karaan waxay kasoo bixi karaan qaybaha ay uga duwan yihiin ragga oo ah ogxansidaha iyo minka marka waxaa jira burooyin oo taratoma la yidhaahdaa oo ogxansidaha kasoo baxa maxaa ku samaysmahaya waxaa ku samaysmahaya inta badan waxaan aragnaa timo ku dhex jira marmarka qaarkood ilka ku dhex jira ma fahamtay marka waa nooc burooyinka kamid ah maahan inay ka badan yihiin markii hore laakiin systemka caafimaadka oo soo soo hagaagsanaanhaya iyo qalabka la isticmaalahayo oo diagnostic methodka ama ha noqoto ultrasonka computerka ama iskaanka ayaa waxay fududeynayaan in wakti hore la ogaado markaas kabacdina wixii loo baahnaa qofkii procedure ama qalitaankii loo sameeyo si uu uga baalkan yirahda uga buskooda waxaa kaloo jira burooyin ayagana minka kasoo baxa buro kasta oo minka ku taalla ama baalkan yirahda isheeg waxansidaha ku taallana waxa ay problem ku keenaysaa fertilityda qofka ama wax dhalmada la xiriira ma fahanta qof xanuunsan weeye marka burooyinka minka marka loo soo bixiyo ilmay qaadaan alxamdulilah dad badan oo unta u sameynay sababta marka hore burooda marka ku jirta cadaadis waxay ku sameynaysaa minka dhicis iyo waxyaabahaas abortation bay u keenaysaa
intaasi dhegeystayaal waxaa ku dhan qaybtan barnaamijkana weydiiya dhakhtarka oo marti ugu ahaa doctor shaafici aadan dirar oo ah dhakhtar qaabilsan xanuunada guud iyo qaliinka kana howlgala magaalada muqdisho intaan markaba ku mid doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure oo dhakhtarka weydiina la socodsiinayay kaasi ahaa halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jallaacinaa markaan kusoo dhawaada heestan
idaacaddeeni galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinayey jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
markan waxaa idinku soo maqan faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka ololaha cadaadiska maraykanka ee ku waadan maamulka iiraan ayaa sii socda bishii nofembar xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mark bompeyo ayaa ku dhawaaqay xadidnaan ku aadan fiisaha ee dadka lagu bartilmaameysanayo saraakiil iiraaniyiin ay ka midkihiin oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen gaboodfallada bini'aadanimada oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan i r g c kuwaas oo kale ah jenaraal xaydar cabaas zadeh iyo kornel reza babi raggan ayaa mas-uuliyad ku lahaa cadaadis khalalaase iyo caburin loo geystay dad mudaaharaadaya kuwaas oo ciidamada ammaanka ku beegsadeen bishii nofembar sanadkii gobolka khusistan waxaa intaasi dheer in waxda maaliyadda ay cunuqabateen saartay wasiirka arrimaha sirdoonka ee iiraan maxamuud alavi oo isna loo haysto gabadfullo ka dhan ah dadka iiraaniyiinta sidoo kale maraykanku waxa uu cunuqabateyn saaray ilaa iyo boqol iyo lixdan waaxood oo qayb muhiim ka ah waaxda dhaqaalaha iiraan kuwaas oo isticmaala hogaamiyaha sare cali khumeni si uu xafiiskiisa ugu weyneeyo islamar ahaantaasina uu ugu abaalgudo saaxiibadiisa siyaasadeed cadaadisna loogu saaro kuwa isaga kasoo horjeeda war uu soo saaray xogeya bombeyo ayuu ku yiri tallaabooyinkan waxay joojinayaan ficilada maamulka ee caburinta iyo qalalaasaha kharashaadkii loo baahnaa in lagu fuliyo ajendayaashaasi xun sidoo kale bishii nofembar maraykanku waxauu bartilmaamsaday afar waaxood oo ku yaalla shiinaha iyo ruushka kuwaasoo barnaamijka gantaalada iiraan usoo gudbiyey teknolojiyada xasaasiya iyo agabyo kale xulqabateynta la saaray hay-adaha shisheeye ayuu ku sheegay bambeeyo in lagu gol leeyahay dadaalada maraykanka ee ku aadan isticmaalidda wax kasta oo karoonkooda oo looga hortegi karayo in iiraan ay hormariso awoodadeeda gantaal bambeyo ayaa sheegay in ilaa iyo bishii may sanadka ay iiraan ka hor istaageen inay dhoofinta shidaalka ay ka hesho ilaa iyo toddobaatan bilyan oo doolar waxa uu sheegay in sidaas ay sii wadi doonaan islamar ahaantaasina sanadkii ay ka hor istaagi doonaan iiraan inay hesho ilaa iyo konton bilyan oo doolar taasi waxay ahayd baallo ka tarjumaysa aragtida dowladda maraykanka